This are expecting their second child.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystiyaal waa kuwda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa halkan washington d c na waa lixda iyo barka aroornimo waa khamiis sagaalka sebtembar sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniguo jamaal axmed cismaan iyo zaare cidla nuur
qodobadaan idinku hayna barnaamijkeena duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro isxilqaamay oo baabuurta gurmadka deg dega ah ugu deeqay cisbitaal ku yaala magaalada qardho ambalaasyada loogu talagalay meydadka iyo in lagu qaado aada loogu baahnaa runtii cabdiqani iyo ururka horumarinta qardho iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed ee waddanka maleesiya sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka ah heesihii
xubna hadalkaaga qubataa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
saraakiisha caafimaadka dalka malaawi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan tallaalka xanuunka coronavirus ee loogu deeqay oo wakhtigii u dhacayay ay soo dhowaatay iyadoo dadka waddankaasi ay weli ka biyadiidsan yihiin in lagu mudo tallaalka ilaa hadda boqolkiiba laba ka mid ah dadka reer malaawi ayaa qaatay tallaalka fayraska corona waxaana bulshada dhex socda dacaayado laga faafinayo tallaalka taasi oo keentay in tallaalkii dalkaasi loogu deeqay uu weli yaallo goobaha kaydka tallaalka dalka malaawi ayaa sanadkan gudihiisa la gaadhsiiyey ku dhowaad hal milyan iyo badh tallaalka fayraska corona oo ay sameeyeen shirkadaha kalaa johnson an johnson iyo astrazeneca tallaalkaasi oo badankiisu dhacaya bisha soo socota dowladda ayaa sheegtay inay kordhinayaan wacyigelinta tallaalka qaadashadiisa si ay u gaadhaan yoolkooda ah in boqolkiiba lixdan la tallaalo dadweynaha waddankaasi marka la gaadho bilowga sanadka soo socda ee labada kun iyo labaiyo labaatanka dadka ugu taajirsan maraykanka ayaa ku guuldaraystay inay bixiyaan boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee maraykanka warbixintu waxay sheegtay in dadka boqolkiiba hal ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyaasha sanadkii hore ay ku guuldaraysteen inay bixiyaan qiyaastii boqol iyo lixdan iyo saddex bilyan oo canshuur ah taasoo u dhiganta sideed iyo labaatan boqolkiiba wadarta guud ee lix boqol oo bilyan oo canshuura oo aan la bixinin sanadkii hore halka kuwa kusoo xiga ee loo yaqaan shan boqolkiiba kuwa ugu sarreeya aan bixinin saddex boqol iyo toddoba bilyan oo u dhiganta konton iyo saddex boqolkiiba wadarta guud waxda lacagtu waxay tilmaamtay in lix boqol oo bilyan oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii saddex boqolkiiba wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow saddex iyo labaatan trilyan oo dollar lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee sagaashan boqolkiiba canshuur bixiyaasha maraykanka
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowno barnaamijkeena dhallinyarada maanta ururka horumarinta qardho ayaa laba baabuur oo kuwa gargaarka deg dega ah ugu deeqay cusbitaalka magaalada qardho lacagta lagu soo iibiyey gaadiidkan ayaa la sheegay inay iska ururiyeen dhallinyaro isxilqaamay oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddaba warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ururka horumarinta degmada qardho ayaa maanta isbitaalka weyn ee magaaladaasi ku wareejiyay gaari ambalaas ah oo baahi weyn u qabeen dadka magaalada qardho labadan gaari oo ah nooca lagu qaado dhaawacyada iyo weliba meydadka ayay ku wareejiyeen maamulka degmada qardho kadib markii ay dhaqaale ka aruuriyeen dhallinyaro ku kala sugan dalka iyo weliba dibaddiisa waxaana in la helo gaadiidkaasi fikradooda lahaa laba dhallinyaro ah oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada qardho gaadiidkan ayaa la sheegay inay ku baxday iibintooda lacag dhan shan iyo labaatan kun oo dolar goobta maanta isbitaalka loogu wareejinaya waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta heer gobol iyo weliba heer degmo dhallinyaro iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland jimcaale cali geese iyo weliba cabdiqani qardhaaw oo ka mid a aqoon-yahanadii dhallinyarada ahaa ee u istaagay in la helo gaadiid ay baahi u qabeen dadka magaalada qardho ayaa sheegay in arrintan ay ku guulaysteen mushkiladda keenta waxa waaye qofka martida ah iyo qofka baabuurta la dhacdo iyo qofka magaalada ku dhinto oo maskiinka ah baa dhib qaadata hawl bay qaadataa sidaasa horta lagu kaliftay waagii marka xoogaa lacagaan ururiyey xoogaagii lacagta ahaa shiikha qardhaawo baanu ibn khayr allaha siiya ninkaasu dadka inoo yimaada ninka ugu khayr badan wey dadka meelaha ka yimaada bannaanka aniga sidaa haddee aan u arko ilaahay khayra siiya xasanaha ka siiyo waxaan hawshaasaa jidha laba beri kabacdi gudahood buu soo wacay wuxuu yidhi hawshii waa hayaa insha allah bilaahi kariim hawshaas sidaasay ku timi waana wax waqafa oo loogu talagalay keliya qofka dhintay wey guddi iyo nidaamna in loo sameeyaa la rabaa
gruubkan ururkan horumarta loo yaqaano qardho ilaa boqol iyo afartan qof oo gruub ku wada jira weye oo dadka deegaankan u dhashay kuna heshiiyey bal inay wax u qabtaan waxyaa loo baahan yahay boqol iyo afartankii baan waxaan dhex dhigay intaa uu ii sheegay jimcaale in loo baahan yahay docdiise axmed hadaad jaamac diiriy oo ka mid ah baarlamaanka puntland ayaa sheegay in gaadiidkan ay iibiyeen ururka horumarinta degmada qardho ay baahi weyn u qabeen bulshada isagoona u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay ambalaasyada loogu talagalay meydadka iyo in lagu qaado aada loogu baahnaa runtii cabdiqani iyo ururka horumarinta qardho iyo aad baan u soo dhawaynayaa waxaan leehay jasaakum allahu khayran dadka noocaas oo meelaha khayrka wax ka geysanaya iyo oo isxilqaanku ku jiro oo ummadda ilaahay dartii ugu shaqaynaya dee in loo mahad celiyo xaq bay u leeyihiin annaguna insha allah wixii tabara waanu ku taageeraynaa duqa magaalada qardho cabdi siciid ayaa dhinaciisa sheegay in in badan baahi weyn isbitaalka ay ka jidhay gaadhila-aan nooca ambalaaska in la soconno waynu ku dhibanayn oo waxaa laga yaabaa in xaafadaha dad badan ku dhintaan custaalkaay ku dhintaan shilalka oo batay ee shilalka ay ku dhintaan dad aan la garanayo oo si gaara iyaguna u dhinta intaas oo dhan runtii waxay ku hayeen culays fara badan ama gaariis korkiisa in la saaro oo runtii ama mararka qaybtood la wawaayo oo dad maaragtay ay dhib badan ka soo gaadho marka runtii arrin waxay ahayd fursada oo loo baahnaa in la soo ama la keeno magaalada qardho arrintaa waxaa uga mahad celinayaa intii ka soo shaqaysay intii la baxday maalkooda iyo intii kaleba oo ay ka mid yihiin dadkii dekadda cashuuraha ka bixiyey dhammaantood waa u mahad celinaynaa insha allah waxaa leenahay halkan waxaa uga mahad celinayaa ururkii isu xilqaamay inay sadaqaystaan gaadiidka labada gaari ah oo loogu talagalay in lagu qaado meydka oo lagu geeyo qabuuraha waxaan leeyahay jasaak allahu khayr culayskii tirada badnaa oo dadka ka haystayna insha allah baahidiisii ay ka fowdo waxaan filayaa uma horeyso waxqabadka maanta keliya ee qoladii suu xilqaantay arrintan shaqooyin kaleo tiro badanna gacantay ku hayaan yuusuf maxamuud v o a aad buu mahadsan yahay yuusuf dhinacii heesaha ayaenu dhegaystayaal markana ku wada nasanaynaa mid ka mida heesaha uu qaado fanaanka suldaan seeraal
xubna hadalkaaga qubtaa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga qubtaa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu magaalada ka dheertay xaalkayga agoo waraysana xogtayda adaa markiiba xabiibtii indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga agoo waraysana xogtayda adaa markiiba xabiibtii indhaha ka qaata xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xilliga kala dheerideenna xusuustaadan la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay xilliga kala dheerideenna xusuustaadan la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xiisamaalin xasbaha magacaagan dhowrsan waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xiisamaalin xasbaha magacaagan dhowrsan xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay
dalka maleysiya waa mid ka mid a wadamada ay ugu badan yihiin ee ay wax ku bartaan ardada soomaaliyeed ee qurbaha waxaana sanad walba dhalinyaro badan ay ka qalajibiyaan kuliyado kala gedisan iyo jaamacadaha halkaasi ku yaala haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a ee qaaradda austraaliya ibraahim cumar baafe gabdho iyo wiilal badan oo dhalinyaro ah ayaa wax ka barta kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha waddanka maleeshiya xamdi cabdiraxmaan maxamed waxa ay baratay kalkaalisinimo ama ners iyadoo iiga waramaysa heerka waxbarashadeedii ayaa waxa ay ku bilowday sidan asalaamu calaykum waxaan wada salaamaya bulshada soomaaliyad oo dhan iyo staafka v o a soomaaliya horta magacayga haddaan ku bilaabo waxa weeyaan xamdi cabdiraxmaan maxamed haddaan idinka siiyo xogaa yar oo dibadhaca nolosheyda waxaan hadda joogaa malaysiya waxaana kusoo dhameeyey xeerka dugsiga sare soomaaliya gaar ahaan puntland boosaaso boosaaso markii ay ku dhammaysay tacliinteedii asaasiga waxay markiiba u soo hayaantay dalka maleeshiya si ay waxbarasho dheeraad ah uga qaadato waatan xamdi oo iiga waramaysa goortay timid maleeshiya iyo waxbarashada qaybta ay dooratay inay ku aflaxdo markaan dugsiga sare aan dhameeyey waxaan usoo doontay waxbarasho heer jaamacadeed ah wadanka malaysiya malaysia markaan imaaday waxaan islamarkii aan bilaaway nursing oo waxaan ka bilaaway heerka dibloomaha ah oo saddex sano uu soconayay marka waxaan bilaabo markay ahayd sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka bishii koowaad wuxuuna ii dhammaaday labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii saddexaad waxay iiga waramaysaa maadadan caafimaadka gaar ahaan nersinka ama kalkaalisinimo waxa ay ku jeclaatay nursingka waa lifestyle lifestyle markaan dhaho waxa weeyaan ma ahan keliya inaad nursingka markaad ku shaqaynaysad inaad ku ekaatid keliya tole daryeelka dukaankaaga ama inaad ku shaqaysad keliya tole laakiin cilmiga nursingka markaad baratid waa faa'iido u ah bulshadaada faa'iido waxaweyaan wuxuu u yahay caailadaada ama familigaaga maxaa marka wax forever ah and also waxa kale oo ugu dhiirigeliyay nursingka waxa weeyaan career pathka uu leeyahay nursingka keliya generalka keliya ma lahan laakiin wuxuu leeyahay takhasus aad u badan xamdi waxay sidoo kale ka waramaysaa fursadihii ay isbitaalada ku soo qaadatay daryeelka bukaanka intii ay ku guda jirtay daruusteedii waxbarasho markaan nursing student ahaa oo aan aadaynay practicalka cisbitaalada markaan aadaynay every two weeks markayna geeyaan different departments waxaad fahmaysaa markaad markaas waxaad fahmaysaa okay departmentigan ma ka helin ama departmentigan waan jeclahay markaas markaad ku jirtid muxuuahaa periodkaas waad fahmaysaa hadhow toole waxaad rabtid futureka inaad noqotid ama waxaad rabtid inaad ku takhasusid markaad aad muxuuahaa dhamaysid nursingka ah xamdi waxa ay dhammaysay waxbarashadii qaybteedii koowaad waxaana aan weydiiyey qorshaheeda xiga qalinjibinteeda kadib so marka aan dhameeyey nursingka bishii saddexaad qorshahayg markasta wuxuu ahaa inaa wadankii aan ku laabto wadankii aan kasoo helo different point of view because wadankan malaysia health care systemkooda ay isticmaalaan iyo wadankeyga health care systemka isticmaalaan isku mid ma ahan so different rule bay isticmaalaan so markasta qorshahayga waxaana wadankii aan ku laabto waxa aniga aan bartay oo aan wadankan aan ka bartay inaan dib u celiyo wadankeyga aan geeyo waan doonayay laakiin xaaladaha cudurka covid sagaal iyo toban uu saameeyey adduunyada uma suurto gelin inay durwaba dib ugu laabato dalkii waxa ay ku fakirtay inay sii labalaabto waxbarashadeeda xamdi horey waxay u haysatay shahaadada dibloomada ee saddexda sano ee kalkaalisinimada caafimaad hadda waxa ay gacanta ku haysaa qalinkii labaad ee jaamacadda waxaan bilaabay inaan barto digri inaan bilaabo qorshaystay oo yacni inaan qorshayaasheeda kale dhan inaan dib u dhigo oo yacni aan bilaabo degree because maadaama aan markasta maskaxdeedna ku jirta inaan sameeyo muxuu ahaa degree marka obviously ilaah subxana watacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu alkhayru lmaakiriin so aniga waa qorshaystay ilaah subxana watacaala anigu qorsho kale buu ii lahaa marka obviously kulligan waa ognahan inuu ilaahay muxuu is the best planner marka marka still online learningkan iyo virtual thing iyo waxaan dhan still weli waa adapt gareynayaa hadda waxaan ku jiraa sanadkii labaad oo digriga ah marka insha allah insha allah qorshahayga still waxa waa inaa wadanka kusoo laabto inaa wadankiinaan muxuuha cilmiga aan barto inaa wadanka aan keeno ino dadka kalena ay ka faa'iidaan gabdho badan ayaa jecel inay noqdaan kalkaaliso caafimaad ama ners talada ay siin lahayd xamdi gabdhahaasi ayaan weydiiyey dadka rabo inay nursingka bartaan taladeeda waxaa siinayaa waxa weeyaan in uu qofkaas ogaado inay nursingka ahayn wax easy ah waa inaad lahaatid waayo passion ama xiiso inaad u leedahay muxuuha maadadan yani inaad jeceshaa inaad kalgacel u haysid waaye waxaan ogaataa markastoo markaad high schoolk markaad dhamaysid oo aad jaamacad imaanaysid markastoo inu sanadka ugu horeyso oo jaamacadda goortaad ku jirtid inuu adag yahay waayo knowledgekan cusub yacni kuguma dhalanayo hal maalin waqti buu kugu qaadanaya waqtigaas ha noqoto labaiyo toban bilood oo ama hal sano so waxaad ogaataa muddadaas badan oo aad soo soo juhdaysay ama qaxwada badneed ama hurdadii hurda la-aantii badneed qiimihiis waxaad ogaanaysaa maalintaad qalinjabisid maalintaad xirtid muxuuha dharka qalinjabinta sanad walbana gabdho badan oo soomaaliya ayaa ka qalinjibiya jaamacadaha dalka maleeshiya waxaana ay bartaan caafimaadka ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka canada waxa ay saddex gooli waxba kaga adkaatay el salvador halka dhinaca yurub griiga ah laba gooli gool uu diray wadanka sweden kosovo waxa ay la ciyaartay xulka dalka spain laba gooli waxba spain ayaa awoodda ku raacday talyaanigu waxa ay ku barbartay xulka lithuania shan iyo waxba xulka dalka talyaaniga ayaa awoodda ay ku raacday switzerland iyo north irelandna barbaro eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen belarus oo martigelisay xulka dalka belgiumkana gool waxba xulka dalka belgiumka ayaa ku wadnoonaday walls iyo estoniana ebri eber ayay isla dhaafi waayeen albania shan gooli waxa ay dirtay iyo waxba san marino halka hungary laba gooli gool ay kaga adkaatee naadiga xulka dalka andra ingiriiska iyo poland gooli gool ayay isla dhaafi waayeen ciyaar xiiso badan oo labada kooxood dhex martay ayaa waxa ay daqiiqadihii ugu horreeyey ee ciyaarta labada kooxoodba iska dhalin waayeen wax goola hase yeeshee labaiyo toddobaatan daqiiqa markii ay mareysa ayaa harry kane xulka dalka ingiriiska goolka koowaad ee ciyaarta dhaliyey kadib markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan kel walker ciyaarta oo dhammaan rabto oo sagaashanka daqiiqana ay dhammaatay laba daqiiq oo dheeraad ay sii socoto ayaa waxaa xulka poland ay barbareeyeen xulka dalkaasi ingiriiska ciyaaryahan damian zemeniski ayaa barbareeyey kadib markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan roben levendueski ciyaartaasna waxay ku dhammaatay gool iyo gool iceland waxa ay martigelisay xulka dalka jarmalka afar gool waxba xulka dalka jarmalka ay ku awdronaaday north macedonia iyo romaniana ebri eber ay isla dhaafi waayeen maanta israabka koobka kubadda cagta adduunka kulamada dhexdoona waxaa ka mid a baragway waxay la dheli doonta venezuela uruguay waxay la ciyaari doonta ecuador colombia iyo chile ayaa ciyaar xiiso badan oo indhaha lagu hayo ah argentina oo kulan toddobaadkan la dheli lahayd xulka brazil la joojiyey sababo la xiriira covid nteen sharciyada u digsan waddanka brazil darteed ayaa waxaay argentina martigelin doontaa bolivia brazilna waxa ay la ciyaari doontaa peru natiijooyinka iyo kulamadaas waxyaabaa kusoo kordha waa idiin so dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto markana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna kusoo dhowaada heestan
Ariel Mahaste.
idaacaddii dhallinyarada maanta way si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cidlo nuur waanaga intaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo